بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون سورة وحل هذا سورة الأحقاف وسورة مكية oo qur-aankii maka ku soo degay ayay ka mid tahay waa suuraddii toddobaad ee ka mid ah min alxawaamiimi asabca xaamiimyadii toddobada ahaa toodii toddobaad wey markaa khaafir ka soo bilownay fusilad shuuraa zukhruf dukhaan aljaafiya axqaaf marka suuraddii ugu dambaysay xawaamiimta toddobada ah weeyaan suuraddan mawduucii suwarta makiga ay ka hadli jireen ayuunbay ka hadlaysaa oo caqiidada ah haddii ay tahay allah macbuudnimadiisa oo inuusan shirki iyo wadaagsi lahayn oo keligii cibaadada axadka mutaystay uu yahay haddii ay tahay qur-aanka xaqnimadiisa iyo nebiyulaahi moxamed rasuulnimadiisa xaqnimadeeda iyo haddii ay tahay qiyaamaha oo markii la dhinto dabadeed dadka la soo noolayn doono liajli aljazaa'i walxisaabina loo soo noolayn doono marka arrimahaas oo suwarta makiga ay ka hadasho ayay suuraddu ka hadlaysaa gooni ahaan suuraddu waxay ka warrami doontaa aan arki doonno bani aadamka hidaayadiisa iyo hanuunkiisa ama baadidiisa ou baadiyoobo oo xaqa uu ka dhumaahi laba arrin oo ka mida ayuu allah subxaanahu wa tacaala suuradda dhexdeeda noogu sheegaya wuxuu noogu sheegi owlaada iyo carruurta la dhalo inay ka mid yihiin dad saalixiinahoo wanwanaagsan oo muhtadiinahoo hanuunsan oo waalidkood baari u ah inay ka mid yihiin buu allah nooga warrami iyo qoladaas wanaagga ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin iyo owlaadda qaar ka midihii inay dad ashqiyaa yihiin oo shaqaawa yacni dad xunxun ay yihiinoo munxarifiina oo waalidkoodna caasi ku ah kuwaana waxay rabbi agtiisa ku leeyihiin oo cadaab ah ayuu rabbi subxaanahu watacaala nooga warramaya xumida ay leeyihiin ayuu rabbi ka warrami waxaan arki doonnaa suuraddu waxay ka warrami doontaa ummadihii horee la halaagay oo mukadibiinta ahaayee waxdaaniyada ilaahay diiday iyo cibaadadiisa rusushii ku inkiray xaqa qiyaamaha beeniyey waxa ay ku dambeeyeen adduunkan oo halaag ah ayuu ilaahay nooga warrami waxaanoo ummadahaasi tusaale ahaan loo soo qaadi qowmu caad ayuu rabbi uga warramaya markii ay takdiibkii iyo beeninta la yimaadeen inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala halaagay oo dabayl oo u soo diro sidaa uu ku baabi'iyey waxay suuradda ku khatimi doontaa oon arki doonna biidni illaahi tacaala koox jinniga ka mid ah oo mu'miniin ah oo markii nebiyulaahi moxamed oo qur-aanka akhrinaya ay dhegaysteen rumeeyey markay allahiyo rasuulkiisa iyo diinkii ay rumeeyeenna qoladii ay ka yimaadeen oo jinnigii kale ay u noqdeen ayagoo ducaadaho xaqa iyo khayrka ugu yeerayo aliimaanu billaahi wa rasuulihi ayagoo ugu yeerayo ay u noqdeen tusaalahaas waxa loo keenayo quraysh buu ilaahay kula hadlayaa uu leeyahay jinni oo bani aadamka jinsigiisa aanan ahayn ayaa nebiyulaahi moxamed dhegaystay isagoo qur-aanka akhrinaya way rumeeyeen markaasay ducaad ku noqdeenee dadkii xaqa u sheegeen idinka oo nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu idinka dhashay luqaddiinna uu ku hadlayo rabbi qur-aanka ku soo dejiyeyna waa diiddeen inaad rumaysaan marka noocaas ayaa qisadana loo sheegi doonaa oon arki doonna biidni illaahi tacaala suuraddan waxaa suuratulaxqaaf loogu bixiyey magacaas waxa weeye aayadda dhexdeeda ku jirto oo rabbi uu leeyahay wadkur akhaa caadin id andara qawmahu bilaxqaafi aayaddaasaa magaceeda laga soo qaatay bismi illaahi araxmaan araxiim xaamiim allahu aclam bimuraadihi bidalika ama waxa weeye xa iyo miim liajli alicjaazi wataxadii loola yimid sida aan in badanba soo marnay xuruufta oo xuruuf almuqaaca fii awaa'ili suwar la yidhaahdo suuradaha awalkooda xuruufta lagu bilowdo tanziilu lkitaabi kitaabka qur-aanka ah soo dejintiisa la soo dejiyo min allaahi alla xaggiisa ayay ka ahaatay meel kale kama imaanine allaah baa qur-aankani soo dejiyey weeyaan allihii alcasiisi amarkiisa ou qaalibka ahaayo cisada iyo sharaftaba iska lahaa iyo khalabada allihii alxakiimi xikmada lahaa oo afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo qadarkiisaba xikmada ku lahaa allaha xaggiisaa laga soo dejiye weeyaan marka tanziilooda waa iska mubtadaysanaynaa min allahi dijaar majruurkaas baanu khabarkeedii ridaynaa weyaan tanziilu lkitaabi kitaabka qur'aanka soo dejintiisu min allaahi alla xaggiisa ayay ka ahaatay yacni meel kale ay ka yimid qur'aankani ma jiro nebi moxamed aanan samaysan bashar baanan u meerinin shaybaan baanan luku lahayn waa allahba subxaanau wa tacaala kalaamullaahi wey xag allah ayuu ka soo degay wey tanziilu lkitaabi kitaabka qur'aanka soo dejintiisu min allaahi alla xaggiisay ka ahaatay laa min hayrihi axad kale oy xaggiisa ka ahaatay lama arka weyaan allihii alcasiizi amarkiisa ou maarata haalibka ahaayo ku sifoobay yacni alciza sharafta iyo halabada ku sifoobay oo laa yakhlibuhu axadun cid ka adkaan karto allah aynan jirin alxakiimi xikmada lahaayo shay walba meesha ku munaasabka ah dhigo waxaan in badan soo marnay allah markii uu sheego tanziilu lkitaabi kitaabka qur-aanka soo dejintiisa markuu sheego wuxuu raaciyaa allah bibacdi asmaa'ihi alxusnaa almutadamminati sifaatahu alculaa yacni wuxuu rabbi raaciyaa asmaadiisa wan wanaagsan qayb ka mida oo kulminayso sifaadkiisii sarsareeyey kulminayso markii tanziilu lkitaabi la yidhi allah wuxuu daba dhigay alcasiizi alxakiimi alla cize iyo sharaf iyo maaragta leh iyo xikmo ayuu qur-aankani xaggiisa ka soo degay weeyaan maa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa ila bilxaqi waajalin musamma maa khalaqnaa ma aanan abuurin asamaawaati samadihii oo cirkii ah waalarda dhulkii ma aanan abuurin iyo wamaa baynahumaa samaawaadkii ardada dhexdooda wixii ahaaday oo makhluuqaada ilaa bilxaqi ay ilaa xaqan mutalabbisan bilxaqi xaq oo maaragtay xaqnimo wata mooye wax kale kuma aanan abuurin bimacnaa baatil kuma aanan abuurine dhab baan ku abuurin xaqnimaanu ku abuurnay weyaan iyo wa ajalin iyo wa biajalin muddo oo musamman la magacaabay ayaanu ku abuurnay samaawaadka iyo ardada iyo makhluuqaadka u dhaxeeya oo dhan waaladiina kafaruu kuwii kufriyey oo xaqa diiday mucriduuna kuwa jeesanaya weeye cammaa undiruu wixii loogu digay oo cadaabkii ilaahay looga digay qiyaamihii iyo maarata howlkiisii looga digay yacni shaygii loogu digay oo qur'aankii raacitaankiisii ah kuwa ka jeesanaya weeyaan ma khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma ila bilxaaqi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inta badan soo qaadaa marka uu rabo inuu ilaahay sugo ou ihbaatiyo macbuudnimadiisa inuu asaga keliya koonkan macbuud ka yahay markuu inuu sheego damco wuxuu rabbi ka hadlaa inuu yahay khaaliq inuu yahay allah wax abuuro inuu asaga yahay maxaa yeelay shayga kala saaro axadka cibaadada leh oo cibaadada mutaystay iyo qofka axadka aanan cibaadada mutaysanin shayga kala saaraahi wax weeye waa inuu khaaliq yahay asaga khayrkiis inuu abuuri karo hadduusan marka khaaliq ahayn uusan waxba abuuri karin asagaa makhluuqahoo la abuuray marka axad makhluuq ah oo la abuuray kayfa yastaxiqu alcibaada seebuu cibaado ku mutaysanaya ma mutaysan karo allah cibaadada wuxuu ku mutaystay kownuhu khaaliqaa inuu yahay alla wax abuuro sidaa darteed buu marka samaawaadkii iyo ardadii makhluuqaadkii baana la kugu soo qaadayaa weeyaan allah wuxuu leeyahay maa khalaqnaa ma aanan abuurin alsamaawaati waalarda samadihii iyo dhulkii ma aanan abuurin ilaa bilxaqi xaq baanu ku abuurnay mooye wax kale kuma aanan abuurin istinaha waa midka ay dhahaan nuxaadu istinaa lmufaraq ayaa la yidhaahdaa marka ma aanan abuurin ilaa khalqan abuuris mooye abuuristaasoo mutalabbisan bilxaqi xaq wadato xaqa marka maxaa loo jeedaa alxaqu waxaa la yidhaahdaa waa didd lbaail baatilka cagsigiisa ayaa xaq la yidhaahdaa waxa baatilka ka soo horjeedo ayaa maaragtay xaqa la yidhaahdaa wey marka macnaheedu waxa weeye samaawaadkii iyo ardadii iyo makhluuqii u dhaxeeyey baatil ma aanan ku abuurine xaq baanu ku abuurin ciyaar ciyaaru ma aanan abuurin sidaasaa loo jeedaa weya marka xaqa lagu abuuray samaawaadka iyo ardada iyo makhluuqaadka u dhaxeeyaahi waxa weeye yacni adilada iyo maaragtay inuu daliil noqdo shay tusayo allah subxaanahu wa tacaala inuu yahay alladii yastaxiqu alcibaadata waxdahu keligii axadka cibaadada mutaystay inuu yahay waxa tusaya inay tahay darteed baa loo jeedaa weeyaan walidaalika allah subxaanahu wa tacaala markuu inuu cibaadada leeyahay inuu tilmaamo uu rabo aayado fara badan arrimahan oo kale baa la soo qaataa oo adilaadka kowdiga fii suurati albaqara ayuu rabbi wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waaladiina min qablikum lacallakum tattaquun alla caabudoo cibaadada ku gooni yeela allahaasi waa kee alladii khalaqakum allah idinkii idin abuuray waaladiina min qablikum dadka idinka horreeyana abuuray ilahaas keliya cibaadada ku gooniyeen markaas haddana koonkii kale la raaciyey alladii jacala lakum alarda firaasha waasamaaa binaa'a waanzala min asamaa'i maa'a faahraja bihi min ahamaraati risqan lakum falaa tajcaluu lilahi andaadan waantum taclamuun allahaas waa allaha yani dhulkan idiin goglay gogasha idinkaga dhigay oo cibaadada ku gooni yeeli la idin leeyahay samadaasna idiin saa idiin maarata qubadda idinkaga dhigay roobka daruuraha idinkaga soo dejiyo dooga allaha dhulka idinkaga soo saaray iyo risiqiinnii waa allahaas weeyaan marka ha u yeelina axad isaga la filahoo aad barisaan markuu dhib idinku dhaco aad maaragtay dur iyo nafci ka rajaysaan aad tala saarataan aad magan gashaan ha samayninna baa laleeyahay alla keliya subxaanau wa tacaala cibaadada ku gooniyeela weeyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada isagaa iska leh waxaana waxba abuuri karin cibaado ma mutaysanin fii suurati naxli baan ku soo marnay allaahu odhanayo waaladiina yadcuuna min duuni illaahi laa yakhluquuna shayan wahum yukhlaquun alla sukadiisa waxa ay caabudaan mushrikiinta oo makhluuqaadihii waxay abuuri karaan lama arko shay ma abuuri karaan inay abuuraan iska daayeen iyagaa la abuuraa wahum yukhlaquun ayaga laftoodaaba la abuuraa marka qof makhluuqa hooba la abuuray oo wuxuu hanan kale la arag sidee baad ilaah uga dhiganaysaa oo u caabudaysaa oo cibaadadii rabbi iska lahaa aa ula wadaajinaysaa weyaan maa khalaqna samaawaati samadaha ma aanan abuurin waalarda dhulkiina ma aanan abuurin wamaa baynahumaa samaawaadkii ardada dhexdooda wixii ahaadayoo makhluuqaada ilaa bilxaqi xaq mooye wax kale kuma aanan abuurin iyo waajalin wa biajalin muddo oo musamma la magacaabay yacni samaawaadkan iyo ardada iyo makhluuqaadka dhexdooda ahaaday muddo macluumay leeyihiin wax jiraayo oo baaqi noqonayo adduunka loogu talagalay inuu baaqi noqdaa ma ahan mudday leeyihiin samaawaadkaiyo ardadu muddo ay ku sinaadaan bay leeyihiin aysan dhaafi karin amarkooda uu ka egyahay suurada fara badanna waan ku soo aragnay fii suurati alambiya allah wuxuu leeyahay yowma natwi samaa'a ka tayi sijilli lilkutubi waa la duubi doonaa samadan fii suurati zumar baan ku soo marnay allahu odhanayo waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaama waasamaawaatu matwiyaatun biyamiinih allah subxaana wa tacaala inuu labadaba duubi doono fii suurati ibraahim aan ku soo marnay yowma tubaddalu alardu hayra alardi waasamaawaatu dhulkan dhul kalea lagu bedeli doonaa samaawaadka waa la duubaya wahaakada marka ajal musamma ah oo loo magacaabaiyoyna dhaafi karaynin ayuu allah subxaana wa tacaala ku abuuray weeyaan marka ajalkaas waa yowmu alqiyaama la yidhaahdaa adduunka markii uu dhammaanayo ayay ayaguna ku egyihiin weeyaan waaladiina kafaruu kuwii xaqa diiday oo gaaloobay mucriduuna kuwa jeesta weeye camaa undiruu wixii yacni loogu digay oo lagu cabsiiyey oo qur'aankii ah oo kulminayo bacfigii iyo isi soo saaridii iyo xisaabtii kulminayo kuwa ka jeestay weeyaan waxay ka jeesteen quraanka inay rumeeyaan ba ka jeesteen weeyaan marka al indaar in badan waa soo marnay markay culimadu qeexaan waxay yiraahdaan al indaaru waxa la yiraahdaa al i'laam al muqtarin bi tahdiid waa ogeysiin dadka la ogeysiiyo ogeysiintaasoo ay la socoto tahdiid oo la socdo iyo goodi oo la socdo baa la yidhaahda marka dadkaasi way ogaanayaan xaqa ka jeesta markii loo digay qur-aanka aan rumaynin waxay arki doonaan caaqibata amrihim bay ogaan doonaan weeyaan قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات hadda mushrikiintii ayaa su'aal la weydiinaya oo la leeyahay nabi laahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa tidhaahdaa cibaadada aad ilaahay axad aan ahayn caabudaan oo dhagxaanta iyo geedaha iyo makhluuqaadka kale aad caabudaysaan bal cibaadadaas iiga warrama maxay xujo lagu caabudo maxay leeyihiin dhulkan wax miyay ka abuureen waa dad wax abuuro oo khaaliqiina wey waxbay abuureen saasay cibaadada ku mutaysteen miya maye ma samaday ilaahay shirko kula yihiin abuuristii rabbi bay samada la abuureen saasay cibaado ku yeesheen miya haddii arrinkaasi jiro wuxuu rabbi leeyahay bal kitaab iila imaada xujo ah tusayo oo kutubtii ilaahay uu soo dejiyo samaawiga ahayd ka mid ah inay cibaado leeyihiin tusin karo ama baqiya shay haraa ah oo dadkii hore awaliinta ahaa ee ahlucilmiga ahaa sida ambiyada iyo rususha iyo dadkii ahlumuminiinta ahaa cilmigoodii shay ka midoo baqiyo ah itusa oo tusin karo inay cibaado leeyihiin ma jiro lama imaan karaan su-aashaasaa nabigu weydiili leeyahy calayhi salaatu wasalaam qul waxaa tidhaa nabiyulaahi maxamadow ara'aytum bal ii warrama maa ilaahyaal iiga warrama tadcuuna aad barisaan ood caabudaan min duuni illaahi alla sokadii aad caabudaan ood barisaan bal kuwaa iiga warrama yacni xaalkooda iiga warrama kuwaasoo kale weeyaan aruunii itusiya maadaa maxay bay khalaquu abuureen min alardi dhulka ay ka abuureen qayb dhulka ka mida ay abuureen ay ku leeyihiin bal itusa meeshaasay ilaahyadanodu ay abuureen mantiqa fulaan iyo maarata qaara fulaan bay dhulkan ku leeyihiin idhaha itusa ma jiro am amase lahum ma waxay leeyihiin shirkun wadaagsi bay leeyihiin yacni shirkatun bay leeyihiin wadaagsi bay leeyihiin fi samaawaati samadaha abuuristooda fii khalqi samaawaati samadaha abuuristooda bay wadaagsi ku leeyihiin miya bal taasna itusa haddii ay jirta wey iituunii iila kaalaya ii keena bikitaabin kitaab kitaabka oo min qabli haada qur'aankan hortii ah oo ka markhaati kacayo inay cibaado leeyihiin ama ardada ay wax ka abuureen ama samaawaadka shirke ay ku leeyihiin sidaas ay cibaado ku mutaysteen kitaab sheegayo iila imaada aw amase haddaydnan kitaabkii haynin ahaaratin yacni haraa iila imaada shay haraa ah oo min cilmin yacni min cilmi alawaliina dadkii horreeyey oo ambiyadii iyo rusushii ah cilmigoodii ay ka tageen ka mid ah bal ii keena in uu tusayo aalihadiinna inay samaawaadkii ardadu wax ku leeyihiin abuuristooda sidaas ay cibaado ku mutaysteen in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo hadalka aad leedihiin allah cibaadada waa lala wadaagaa ilaahyaashayadaa la wadaaga aad leedihiin kuwa ku run sheegaya haddaad tihiin kaalayo kitaabkaas la imaada wey marka lama iman karaan ma jiro lama imaan karaan ma keeni karaan weyaan waana daliil cad oo xujo ahoo lagu ifxaaminayo wey kitaab qur'aanana ma keeni karaan oo kitaabka qur'aanka ka horreeyey towraadaysan ku qornayn injiilaysan ku qornayn zabuurayna ku qornayn suxuftii ilaahay nabilaahi muusa nabilahi ibraahim uu siiyey baynan arrinkaasi ku qornayn keliya waxaa ku qornaa inuu alla keliya cibaadada leeyahay waxa ka soo harayna makhluuq ay yihiin ayaa kutubtaasi ku tiig leeyihiin ambiyada waxa ay ka tageen oo sunnadoodii ahna oo waxyigii ahna laga heli maayo ilaa cibaadatullaahi waxdahu alla keli inuu axadka cibaadada mutaystay yahay mooye wax kaloo laga helaya ma jira wy qul waxaa tidhaa nabilaahi muxamadow ara'aytum bal ii warrama maa tadcuuna min duuni illaahi maa ilaahyaashiinna iiga warrama tadcuuna aad caabudaysaan min duuni illaahi alla sukadii aad caabudaan ood barisaan bal iiga warrama aruunii itusiya yacni waxaa i tustaan maadaa khalaquu maxaybay abuureen aalihadiinnii min alardi dhulka ay ka abuureen dhulka qaybta ay ku leeyihiin bal itusa ay cibaadada ku mutaysteen weeyaan maada aruuni itusiya maada khalaquu maxaybay abuureen min alardi dhulka xaggiisa ay ka abuureen bal itusa baa la leeyahay laanna ilaahay waa soo sheegnay subxaana wa tacaala inuu khaaliq yaho samaawaadka ardada asaguu leeyahay idinka ilaahyaashiinna waxay abuureen bal itusiya buu allah leeyahay subxaana wa tacaala ku dheh nabiyulaahi moxamed baa la leeyahay waa aayadda fi suurati luqmaan aan ku soo aragnay markuu rabbi khalqigiisa ka warramou yidhi haada khalqullaahi waxaan koonkan aad arkaysaan waa makhluuq rabbi abuuray fa aruunii maada khalaqa aladiina min duunihi marka ilaahay khalqigan isagaa iska lehe idinka itusiya kuwa aad caabudaan alla sokadii waxa ay leeyihiin itusiya bal اaalimuuna fii alaalin mubiin inay tusaan iska dhaafeen waa dad baadi ku dhex sugan weyaan baadi bay ku dhex sugan yihiin am amase lahum waxay leeyihiin shirkun wadaagsi bay leeyihiin fi samaawaati samadaha abuuristooda ayay rabbi la wadaageenoo rabbi bay la abuureen miyaa iyadan maaragtay taas yani itusiya waxay aalihadiinba ku leeyihiin wey am lahuma waxay leeyihiin shirkun wadaagsi bay fi samaawaati ku leeyihiin ayana ma leh weeyaan sidaa darteed marka cibaado ma astaahilaan wey iituunii iila kaalay oo iila imaada bikitaabin kitaab iila imaada kitaabka oo min qabli haada qur'aankan hortii ah iila imaada kitaabkan qur'aanka kitaab ka horeeyey bal keena oo amrayo cibaadatu hayr illaahi caza wajal alla waxaan ahayn in la caabudo amrayo bal itusa iila imaada ow amase ahaaratin haraa iila imaada yacni ahaara waxaa la yidhaahdaa waa baqiya albaqiyatu baa loo jeedaa iila imaada ahaaratin ay baqiya oo ah min cilmin ay min cilmi alwaliina ambiyadii iyo rusushii horraysay cilmigoodii wax ka haray oo tilmaamaya iyaguna inay aalihadiinna cibaadada mutaystaan iila imaada in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo oo aad ku run sheegaysaan inay aalihadiinna cibaadada mutaysatay bal taa iila imaada ma jiro marka xujadoodu waa lagu ifxaamiye waa la aftiray weeyaan waxa ay hayaan lama arko markaasuu rabbi marka wuxuu leeyahay dadka noocaasoo kale ihi axad ka baadinimo badan oo ka dhumid badan inuusan jirin waman adallu waman kuma adallu ka dhumid badan minman axad yaa ka dhumid badan yadcuu baryayo ama caabudayo min duuni illaahi alla waxaan ahayn man axad caabudayo man makhluuq caabudayo laa yastajiibu aanan ajiibaynin lahu asaga aanan wuxu u ajiibayn laa yastajiibu ducaa'ahu ducadiisa aan marna asaga u ajiibaynin ilaa yowmi alqiyaama qiyaamaha ilaa laga gaaro aanan ajiibaynin marka axadkaas yaa ka dulmi badan qof ka dulmi badan lama arka wey wa hum walxaalu kuwa ay caabudeenna haafiluuna yacni kuwaan ogayn ah ay yihiin kuwaan ogayn bicibaadatihin cibaadadooda aanan ogayn inay caabudaanna khaafiliin bayba ka yihiin waa ka maqan yihiin ma oga waa halmaamsan yihiin wy kuwa ay caabudeen laftooda inay yani kuwa mushrikiinta ay caabudayaan asnaamta iyo dhagxaanta iyo waa moog yihiin mana oga wey kamana warqabaan wey axadka noocaasa yaa ka dulmi badan yacni qof ka dulmi badan ma jiro marka waman adalu marka la yidhaahdo waman adalu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama waxaa loo jeedaa laa axada adlama min hada walaa ajhala minhu qof ka dulmi badan lama arko qof ka jahli badanna ka jaahilsanna maba jiro weyaan marka ilaa yowmi alqiyaama macnaheedu ma aha qiyaamaha markii la tago hadii la gaaro kabacdi bay ajiibayaan ma aha laakiin waxaa la yidhaahdaa ilaa yowmi alqiyaamada waxaa la yidhaahdaa waxaa weeyaan waa ghaayatun licadami alistijaaba la yidhaahdaa waxay haayo u tahay inayna marna ajiibaynin marna ma ajiibi karaan alla wax ka soo haray maantana haddaad sacabaha u horsato yacni dhagax haddaad baryayso iyo geed haddaad bariso iyo qabri nin saalixaho ku jira haddii aad tuugto wuxuu ku ajiibi karaa lama arko wuxuu kuu tari kara ma laha allah keliya waa axadka xayun baaqi laa yamuutu abada oo wax walba kuu ajiibi karo marka sidaa darteed waa inuu qofka ilaahay keliya baryaa subxaana wa tacaala isaga keliya oo caabuda baa la dooni wey waman kumaa adallu ka baadinimo badan minman axad yaa ka dhumid badan yadcuu min duuni illaahi alla waxaan ahayn baryayo oo caabudayo man axad caabudayo oo baryayo laa yastajiibu lahu aanan ajiibaynin yacni laa yastajiibu liducaa'ihi ducadiisa aan marna ajiibaynin wahum ayaguba ilaa yowmi alqiyaama man axad baryayo laa yastajiibu aanan ajiibaynin lahu axadkaas ducadiisa aanan ajiibaynin ilaa yowmi alqiyaama qiyaamaha intii laga gaaro bimacnaa weligiis aan ajiibaynin weeyaan whum can ducaa'ihim haafiluuna wahum walxaalu hum ayaguna aalihadii haafiluuna kuwa ka maqanoo aan ogayn ay yihiin can ducaa'ihim baryadoodii ay baryayeen aynan ogayn tuugista ay tuugayaan baryada ay baryayaan cibaadada ay caabudayaan kamaba warqabaanba allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fii suurati faatir aan ku aragnay in tadcuu laa yasmacuu ducaa'akum wlow samicuu ma stajaabuu lakum wywma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabi'uka milu khabiir saasoo rabbi leeyahy xataa haddii aad barisaan maarata idinma maqlaan baryadiinna maqli maayaan kaba dhig inayba idin maqlaan xataa fardan wa taqdiiran iska qadar inayba ku maqlaan kadhig hadday xataa ku maqlaan idinma ajiibi karaan waxna idinma tari karaan maalinta qiyaamahana cibaadadiina way ku gaaloobayaan lanna ducadiina dhanba haafiliin ay ka ahaayeen maba aynan ogayn weyaan waidaa xushira annaasu dadka haddii la kulmiyo maalinta qiyaamaha ah oo liajli aljazaa'i waalxisaabi maxsharkii carasaat alqiyaama layskugu keeno allah wuxuu leeyahay kaanuu aalihadii waxay noqonayaan ilaahyaashii la caabuday acdaa'an cadaawo bay noqonayaan lahum kuwii caabuday ayay cadaawo u noqonayaan wa kaanuu waxay ahaanayaan kaafiriina kuwa gaaloobo bicibaadatihim cibaadadoodii iyo baryadoodii waa ku kufrinayaan maalinta qiyaamaha wey nama baryi jirin bay leeyihin manana caabudi jirin ilaahayo bal cadaaway barrinta u noqonayaan weyaan waa aayadaha in badan qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheego fii suurati maryam oo kale rabbi uu leeyahay waatakhaduu min duuni illaahi aaliha liyakuunuu lahum ciza dadka ilaahay axdaan ahayn makhluuqaadka baryayo waxay u caabudeen inay sharaf agtooda ka helaan wanaag ay ku helaan soo maaha waxay samaysteen ilaahyaal oo alla sukadiisa ah inay cizi iyo sharaf ku helaan laakiin ilaahay waa diiday wuxuu yidhi kalla inay cizi iyo sharaf ku helaan iska daaye suuragal ma aha sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda way ku gaaloobayaan maalinta qiyaamaha cibaadadooda ay caabudeen bay ku kufrinayaan nama caabudi jirin bay leeyihiin bal waxay noqonayaan ayaga cagsigooday noqonayaan didkooday noqonayaan cadaawo bay ku noqonayaan waa aayadda aan ku soo marnay oo kale fii suurati alcankabuut nabiyulaahi ibraahim markuu ka hadlayey mushrikiintii zamankiisa joogta uu ka hadlayey oo kale wey wa qaala inama ittakhadtu min duuni illaahi awhaana mawaddata baynakum fi alxayaati addunya uma yowma alqiyaamati yakfuru bacdukum bibacdin wayalcanu bacdukum bacda markaa adduunkii aad sidaas ugu jeclaateen aalihadiinna jacaylkeeda aad jeceshiin darteed idinkuna isku jeclaateen maalinta qiyaamaha qaarkiin qaarka kaleo ku kufrinaya idinkaa isnacayo waa islacnadaysaan markaasuu allah leeyahay wama'waakum annaar wamaa lakum min naasiriin cid idiin gargaartana lama arka cadaabka ilaahay baadna gelaysaan weyaan waidaa xushira annaasu dadka haddii la kulmiyo maalinta qiyaamaha ah kaanuu waxay ahaanayaan ilaahyaashii la caabuday acdaa'an cadaawo bay noqonayaan lahum kuwii caabuday oo mushrikiinta ahaa ayay u noqonayaan wa kaanuu aalihadii ilaahyaalkii waxay ahaanayaan kaafiriina kuwa gaaloobo bicibaadatihim cibaadadooda kuwa ku kufriyo ayay noqonayaan maalintaasi weyaan ilaahay hortiisa ku gaaloobayaan وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وإذا تتلى هذه الآخرين عليهم كوى المشركين تعالى dushooda aayaatuna aayadaheenni qur-aanka aaya tansiiliga haddii lagu akhriyo bayinaatin xaala kowni laayaati aayadahaasi ay yihiin bayinaatin kuwa cadcad ay yihiin yani waxaa loo jeedaa bayinaatin yani waadixaati almacaani daahiraati adilaalaati macaanida ay ka hadlayaan iyo waxay tusayaan ay aad u caddahay muuqato haddii lagu dul akhriyo aayaadkaas lagu dul akhriyo qaala aladiina kafaruu lilxaqi qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdaan kafaruu gaaloobay lilxaqi liajli alxaqi xaqa dartii waxay u yidhaahdaan ama fii sha'ni alxaqi bay waxay u yidhaahdaan waxay yidhaahdaan lamaa jaa'ahum markuu u yimid ayay xaqii dartiis waxay ku yidhaahdeen inkiraad ay inkirayaan haadaa midkan qur'aanka aayaadkan waxdaaniyada ilaahay ka warramayo cibaadada inuu rabbi leeyaha ka warramayo qiyaamo inuu jiro ka warramayo qur'aankii nebidnimada xaqnimadeeda ka warramayo sixru sixir wey sixirka oo mubiinun sixirnimadiisu ay caddahay oo muuqato weeyaan hadalkaasay yidhaahdaan weyaan sidaasay leeyihiin marka ilaahay subxaana wa tacaala takdiibkooda beeninta ay beeninayaan qur'aanka ayuu ilaahay aayaddaas kaga warramay aayaad kasta markii lagu dul akhriyo way beeniyaan marna ma rumeeyaan waidaa tutla haddii la akhriyo calayhi mushrikiinta dushooda aayaatuna waa qur'aankaa loo jeedaa yacni alaayaat tanziiliya ayaa la yidhaahdaa oo qur'aankii haddii lagu dul akhriyo bayinaatin ayagoo aayaadka kuwa cadcad ahoo waxay tusayaan iyo xaqnimadeedii ay muuqato haddii lagu dul akhriyo radin ay radinayaan inkiraad ay inkirayaan ayay qaala aladiina kafaruu kuwii kufaarta ahaa waxay yidhaahdaan lilxaqi xaqa dartiibay waxay u yidhaahdaan lamaa jaa'ahum markuu u yimid xaqaasi haadaa qur'aanka sixrun sixir weeye sixirka oo mubiinun sixirnimadiisu ay muuqato weeyaan saasay leeyihiin yacni waa qur'aan oo yacni sixir ahoo li'annahu waxay leeyihiin yufariqu bayna almar'i wa zawjihi wa yufariqu bayna alwaladi wa waalidihi waa sixir weeye ninka iyo xaaskiisuu kala geynaya waalidka iyo awlaadiisau kala geyn la'anna waxay arkeen markuu qur-aanka soo degay inay dadka qaarna rumeeyeen oo qoyska dhexdiisii hooyadiiba muslimad noqon karto aabbihii kufrigiiba ku baaqi noqon aabbihiibaa muslim noqonayo hooyadii kufriga ku baaqi noqonaysa wiilkiibaa muslim noqonayo waalidkii waxay noqonayaan kufaar waalidkiibaa muslimiin noqonayo awlaaddiiba kufaar ku baaqi noqonayso markaase waxay leeyihiin qur-aankan dadkuu kala geeyaa waa sixir sixirnimadiisuna ay muuqato weeyaan hadalkaasay odhanayaan am yaquuluuna iftaraahu am amase yaquuluuna ay yaquuluuna ma waxay odhanayaan iftaraahu nabi maxamed baa qur-aankan been abuurtay miyay leeyihiin oo ilaahay ku masabitay qul waxaa tidhaa nabilaahi muxamadow in iftaraytuhu qur'aankan haddaan aniga abuurto min cindi nafsii oon aniga been abuurto ilaahay waa ciqaabayaa wy lacaaqabanii allah haddaan been abuurto ilaahay waa ciqaabaya markuu rabbi ciqaabana falaa tamlikuuna milkin maysaan oo ma hanataan ma hananaysaan lii aniga min allaahi alla xaggiisa shay-an waxaad iiga tari kartaan lama arko markuu rabbi ciqaabo ciqaabka allah waxaad iga tari kartaan ood iga difaaci kartaan lama arka sidaa ku dheh baa la leeyahy hadalkaas yani dheh baa la leeyahay huwa allah aclamu allihii ogaansho badan weeye bimaa shay buu ogaansho badan yahay tufiiduuna aad dabaalanaysaan fiihi dhexdiisa yani shayga aad iska dhexgelaysaan oo iska dhex maaragtay dabalanaysaan oo kufrigii iyo shirkigii iyo takdiibkii qur-aanka iyo arrimahaasoo idil ahayd allah waa og yahay wey cilmiba u leeyahay mar hadduu rabbi og yahay waa hadal tahdiid ku jiro weyaan hadduu alla og yahay waa idin ciqaabaya weyaan kafaa bihi ay kafaa billaahi allah ku filan shahiidan markhaati baynii aniga iyo wa baynakum idinka dhexdeenna idinkii aniga dhexdayada allaah baa markhaati ku filan oo wuxuu markhaati ka yahay inaad idinkuna yani ku kufriseen xaqii oo aad diideen ayuu rabbi markhaati ka yahay mushrikiinna aad tihiin anigana inaan maaragtay wuxuu iiga markhaati kacayaa xaqaas ilaahay ii soo dhiibay inuu yahay shayga xaqa ah buu iiga markhaati kaci nebinimadeydii warkaan sheegayo inuu run yahay buu rabbi iiga markhaati kacayaa wey wahuwa allah alafuuru allihii dhaafid badan wey oo qofka maaragtay dunuubtiisa ka soo noqdaa hadduu shirki yahay hadduu kufri yahay hadduu macaasi tahay hadduu ka soo noqdo allah u dhaafid badan wey alraxiimu haddana naxariis badano aqbalidda towbada oo ka aqbalo allah allah ugu naxariista badan wey addoommadiisa weyan marka hadalkan yacni markay wax kala waayaan ayay waxay odhan jireen nebi moxamed qur-aankan isagaa been abuurtay oo yacni min cindi nafsihi buu kala yimid hadalkaas ayay ay odhan jireen inta badan sidaasay qur-aanka ku radiyaan nabilaahi moxamed isagaa qur-aankan samaystay waan soo marray fii suurati alfurqaan waxay dhihi jireen waqaaluu asaatiiru alawaliina iktatabaha fahiya tumla calayhi bukratan wa asiila waa dadkii horeeyey khuraafaadkoodii oo nebi moxamed soo guursaday markaasaa lagu dul akhriyaa aroortii iyo galabtiiba markaasuu rabbi isagoo radinaya yidhi qul anzalahu aladii yaclamu asira fi alsamaawaati waalard innahu kaana hafuuran raxiima qur-aankan mid la been abuurtay maahee allihii yacni shayga sirta ah wax alla wixii ku qarsoon samaawaadka ardada cilmiga u lahaa ayaa soo dejiyey sidaa ku dheh baa la leeyahay marka qur-aankani yacni waxa weeyaan waa munazalu min cindi illaah warka ay sheegayaanna wax ka jira male weeyaan am amase yaquuluuna ma waxay odhanayaan iftaraahu wuu been abuurtay nebiyulaahi moxamed qur-aankii buu been abuurtay markaasaa la leeyahay kaba dhig inaad yani maaragtay fardan wa taqdiiran qul waxaad tidhaahdaa in iftaraytu haddaan been abuurto haddii aan been abuurtay min cindi nafsi aan kala imin heewey kaba dhigba sida aad idinka leedihiin haddiiba aan qur-aankan been abuuran lahaa lacaaqabani allaahu ashad alciqaabi alla waa i ciqaabi lahaa weya mar hadduu ciqaabana falaa tamlikuuna ma hanateen lii aniga min allaahi alla xaggii shay-an waxba igama milkiseen waxaad iiga celin kartaan iga dafin kartaan cadaabkiisa lama arko marka maxaan yacni idinka dartiin aan ugu been abuuranayaa allihii khaaliqayga ah oo waxaad iiga tari kartaan hadduu ii cadaabayo aynan jirin maanaa naftayda halaag la maagayo weyaan waxay la mid tahay ayadda fii suurati alxaaqa ku jirtou rabbi leeyahay nabiyulaahi moxamed lagu hadidayo laleeyahay walow taqawala calayna bacda alaqaawiil haddii yacni kelimaadka qaar ka mida hadallada qaar ka mida hadduu ku darsan laha oo annaga aanan odhanin ilaahay baa yiri oo dhihi lahaa nabiyulaahi moxamed laakhadnaa minhu biاlyamiin uma laqatacnaa minhu اlwatiin famaa minkum min axadin canhu xaajiziin inta qabanno oon gacanta liditaa ku qabanno baan halbowlaha jari lahayn waan halaagi lahayn wey markaa nebi maxamed halaagnana mid idinka idinka midahoo naga mancin karo naga reeri karaha idinkuma jiro weya marka muxuu nebi maxamed halaagaas u raadsanayaa wax dhici kara ma aha wey ilaahay baa qur-aankan soo dejiye wey huwa allah subxaana wa tacaala aclamu allihii ogaansho badan weeye bimaa tufiiduuna fiihi shayga aad dhex dabaalanaysaan allah mid ogaansho badan oo ka warqaba wey waa maxay inay qur-aanka beeniyaan inay rasuulka beeniyaan inay qur-aanka sixir iyo kahaano ku sheegaan iyo wixii lamid ah lanna alifaadatu fi shayi waxaa la yidhaahdaa shayga yani ifaada marka la yidhaahdo wa alkhawdu walindifaacu fiihi baa la yidhahda shayga markaa iska dhex gasho adoonan ka fiirsanin aad iska dhex dabaalato ayaa la yidhaahdaa afaaduu fi lxadiii baad odhan dadkaasi sheekadii iyo warkiiba iska dhex dabaasheen idandafacuu fiih hadday iska galaan iska dhex dabaashaan baa sidaa la yidhaahdaa wey huwa aclam bima tufiiduuna fiihi كفى به شهيدا بيني وبينكم كفى به الله كفلا به ضميرك الله رحلني كفى به أي كفى بالله الله كفلا شهيدا أحد مرخاتية بيني وبينكم إذنك إيا أنيق دحل يدا الله با شهيد أه oo ii aniga wuxuu iigu marxaati kacaya quraankan inuu xaq yahay oo munazzal min cind illaahi yahay waxa aan sheegayeen inay dhab yihiin idinkana takdiibkaas oo quraanka ina beeniseen nabigi beeniseen allah ashirka u sameeyeen ayuu idin kaga marxaati kici weeyaan wahuwa allah al-ghafuur alayhi daafid badan weey oo wuxuu u daafid badan yahay liman taaba ilayhi qofka u soo noqdo ilaahay waa u dhaafid badan yahay raxiimun alla naxariista weeyaanu addoommadiisa inuu towbada ka aqbalo mid ugu naxariisasho badan weeyaan marka huwa aclam bimaa tufiiduuna fiihi kafaa bihi shahiidan baynii wa baynakum tahdiid baa ku dhex jira wey waa la hadidayaa ilaahay waa idin og yahay markhaatina isagaa ku filan waana idin ciqaabi ومع ذلك تهديد كان مركي لا شيغي با حدنا وهو الغفور الرحيم لا دبا دغي oo ah inay dhexdeeda ku sugan tahay targhiib ila at-tawbah wal inaba boorin iyo jeclaysiin dadka la jeclaysiinayo ilaahay in loo soo noqdo oo shirkiga ay ka soo noqdaan ayaa iyadana aayadaas dhexdeeda ku sugan weeyaan قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل وحترى نبي الله محمد ما كنت مأهي بدعا مد بلابه ومن الرسل رسوش كمدا مأهي رسول لماذا مد بلابي أنيق مأهي سيدا كله بالله وما أدري أنيقنا مأهي ما محيبا يفعل لفلي بي أنيق اللي يقفل يا اللي يقسمين دونا ولا بكم إذنك وحل إذن كفل دوننا ولا إذن كسميني أنيق علم أمله منك ورقبوية إن أتبع ما أتبع راع مايو إلا ما شيء مويه يوحى إلي أنيق اللي إيه وحيودي أو وحي قاس أمبان راعي وحكلو أن أشغل كليه ملويا وما أنا أنيق مايه إلا نذير مدقاية مويه نذير oo cadaabka ilaahay ka digay kaasoo mubiinun digitaankiisa uu cad yahay oo muuqdo nadaaradiisa ay banaanka taala un baan ahay wax kale ma ahi sida ku dhex baa leeyahay marka ma kuntu bid'an min ar-rusul macnaheedu waxa weeye bid'an marka tiraahdo wasanka fa'lun la yiraahdo way bimaana bimaana maf'uula loo jeeda ay ma kuntu mubtadi'an adoo yiro kala way مبتدعنا وحا ليرهداه المبتدع قفك ليرهده والذي أبدع الشيء على غير مثال سبق باليرهده شيء يعني قفك الشيء اسكبلاوه شيء قاسو عدك قفر ريسي آنين جرين أساقو أكو ليماده كاسا مبتدع ليرهده marka macnaheedu waxa weeye aniga rasuul magaca rasuulnimada ihi mid bilaaba aniga ma ihi rasuul baa iga horeysay hortay oo aad u kira badan baa iga hormartay bal aniga waxaan ahay axadkii lagu khatimay ee ugu dambeeyaamaan ahay weeyaan sidaa ku dhex baa la leeyahay marka maa kuntu bidcan min arusul yacni waxaa la yaabtaan ma jiro aniga khaatamul anbiya wal mursaliin ana intaasoo rasuula intaasoo nabiya buu rabbi hortay soo diray wey waa sida aayadda fi suurta aal imraan ku jirto kale wama muhammadun illa rasuulun qad khalat min qablihi ar-rusul allah ulay nabi muhammad waa rasuul oo rasuul fara badan ay ka horeysay asagana ilaahay uu ku khatimay anbiyadii rususha uu ku khatimay weeyaan marka qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli sida abdullah ibn abbas iyo mujaahid iyo qataada ay ku fasirayaan maa ana biawwali rasuulin aniga rasuulka nagu horeeyay oo la soo diraahay ma ihi weeyaan rasuusha iga horeysay yacni wixii ummadahoodii ay la qaabileen baad idinkan ila qaabilaysaan weeyaan saasaa loo jeeda قل وحت هذا ما كنت أنه مئه بدعا أي مبتدعا مد بلابه أو من الرسل رسوش كاملة رسالة ذان إيه رسول لماذا شيء شديد إيه توحدانية إلهي أحد يقول رأي أنه مئه ولا يقول رأي ويا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وما أدري أنه مؤذي ما يفعل محال فري بي أنه لا يقفل لا يقسمين walaa bikum idinka waxa laydinku samaynina aniga ma ogiyo war kama hayo maxaa marka loo jeedaa wamaa adri maa yufcalu bii walaa bikum macnaheedu waxa weeye sida alxaafid ibnu kaiir fii tafsiirihi uu ku warinaayo can alxasan albasriy raximahu ullah wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa adduunkaa loo jeedaa ama aakhare miya nabilaahi maxamed waxa ilaahay ku falayo waa ogyahay ilaahayna waa u sheegay subxaana wa tacaala kama qarsoona wuxuu leeyahay xasan basri ama fi اlآkhira famacaad allahi qad calima anahu fi اljanna aakhara miya waxa lagu falayo ilaahay baa maaragtay magan gelaynaaye waxa weye waa og yahay nabilaahi muxamed waxuu ilaahay ku falaya inuu jannada gelayo waa ogyahay uu ka warqabaa weya ولكن قال لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا adduunka waxa aniga idinka laydinku samayn doono ma garanayo sidaas ayuu u jeedaa wey macnaheedu markaasuu sii wadoo yidhi aukhraju kamaa ukhrijat alambiyaau min qabli ma la ishaari oo makaan laiga bixinayaa miya sida ambiyadii iga horraysaoo magaalooyinkay deganaayeen looga saaray amase am uqtaluu kamaa qutilat alambiyaau min qabli ma la idili oo mushrikiinta way idilayaan sida ambiye aniga iga horraysabee loo dilay ma garanaya taas wax adduunka aan la kulmi doono weyan walaa adrii ma garanayo ayukhsafu bikum ayagu u soo noqday tiisii markuu ka hadlay ayukhsafu bikum idinka miyaa dhulka laydinla jari doonaa aw turmawna bilxijaara amase dhagax baa laydinku samada laydinkaga soo daadin doonaa oo laydinku halaagi anigu ma aqaana buu leeyay marka macnahaas in adduunka lagu fasiro waa macnaha ibnu jariir atabari raximahullahu uu dooranayo mufasiriinta akarkooduna ay ayidaan weeyaan sida ibnu kaiir iyo keyrkiisba macnaha laa'iqa ah oo qur'aankana la soconayo waa macnahaas weeyaan wamaa adri anigu ma ogi maa yufcalu bii aniga wax adduunka laigu samayn doono walaa bikum idinkana waxaa laydinku samayn doono aniga warkama hayo sidaasoo kale wey ama aakhara miya wuu og yahay ilaahay baa qur-aanka ugu sheegay subxaana wa tacaala walaalaakhiratu khayrun laka min aluulaa walasawfa yuctiika rabbuka fatarda nebiga wuxuu ilaahay agtiisa la kulmayo aakhara inay adduunka uga wanaagsan tahay waa loo sheegay inuu ilaahay subxaana wa tacaala shay ou ku farxo ku raadi noqdo ou siin doono maalinka qiyaamaha allah qur-aankuu noogu sheegay wey sababta marka midaan adduunka uunan u ogayn waxa ku dhacaayo uunan u ogayn waa hayb wa haybkana waa ka qarsoon yahay wey isaguna ma oga cid kalo ogna ma jira lanna haybka waxa maqan ogaanshahooda allah keliyahay gacantiisa ku sugan tahay caza wajal siduu ilaahay qur'aanka ku leeyahay fii suurati alacraaf walow kuntu aclamu alghayba lastakartu min alkhayri wamaa masaniya suu yacni haddaanan waxa berri dhacayo ama saacado kadib ama mustaqbalka waxa dhici doono aan cilmi u leeyahay wuxuu leeyahay khayrkaan fara badsan lahaa sharna imaba taabateenba iyo xumiyoo dhan isma aragnayn weeyaan marka nebilaahi moxamed haybka ma ogayn kamana warqabin ilaa wixii ilaahay waxya ugu sheego buu ku ogaadaa weeyaan marka wamaa adri maa yufcalu bii walaa bikum markii macnahaas aan ku fasirno waxaa jira xadiid oo imaamu albukhaari o imaamu axmed ay warinayaan xadiid umulcalaa alansaariya haweenaydaas umulcalaa xadiid ay warinayso oo nebiga ay ka warinaysa baa jiro waxa weeye waxay leedahay umulcalaa gabadhaas ansaariyadda ah waxay tidhi lammaa tuwafiya cuhmaan ibnu madcuunin radia allaahu canhu ayay qaalat waxay tidhi raxmat ullaahi calayka abaasaa'ib shahaadatii calayka laqad akramaka allah cumaan ibnu madcuun saxaabigaas baa dhintay markaasay umulcalaa waxay tidhi yacni ilaahay ha kuu naxariista bay tidhi abusaa'ib waa kunyadiisii weye cumaan ibnu madcuun kunyadiisaa la yidhaahdaa abusaa'ib abasaa'ibow ilaahay ha kuu naxariisto markaasay waxay tidhi shahaadatii calayka laqad akramaka allah waxaan ka markhaati kacaya inuu ilaahay ku karaameeyey oo ilaahay ku sharfay ayaan maaragtay ka markhaati kacaya nebigaa marka kelimadaas maqlay marka kelimada markuu maqlay buu wuxuu ku yiri wama yudrika anna allaha akramahu umul alaaye yaa ku ogeysiiyay inuu ilaahay karaameeyo Uthman ibn Mad'un yaa ku ogeysiiyay illa wixii kuba kuuma soo dagine sabaad ku ogaatay markaasay marka hadalkii waxay ka soo noqoto tiri qaalat bi abi anta wa ummi la adri ma ogi bay tiri ilaah aabbahay hooyaday baa lagu furtee kama warqaba mana ogaan kari weeyaan markaasuu nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam amma hu Uthman ibn Mad'un faqad jaahu al-yaqin min rabbi yaqiintii iyo dhabtii baa xaq rabbi uga timido qofku markuu dhinto xaqiiqada indhahu saaraya maalintaas xaqiiqada arkaya weey xaq rabbi bay uga timido wuu arkay wa inni la arju lahu al-khayra waxaan anigana u rajaynayaa wanaag baan u rajaynayaa wallaahi allan ku dhaartay ma adri wa ana rasuulullaahi ma yuf'alu bi ilaah baan ku dhaartay anigoo rasuul ilaahay ah xataa waxa la igu fali doono ma garanayay ayuu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha buu xadiidkaasi ka warramaya waxa la igu fali doono anigu xataa oo rasuul ilaahay ma garanayo marka riwaayadaas markii la qabto waxa weeye hadde tafsiirkan way ka hor imaan tafsiirkan hadda aan sheegnay oo in adduunka lagu fasiro yaani maarata wama adri ma yuf'alu bi in adduunka lagu fasira tana ka hor imaanaysa laana Uthman ibn Mad'un aakhara oo aaday nabiguna ahad aakhara aaday buu ka waramayay ana rasuul ilaahi waxa la igu fali doona ma ogi buu yiri marka culimadu waxay uga jawaabaan marka culimadu waxay uga jawaabaan riwaayada kaleeto imaam al-bukhari fi sahihi ku sugan ayay uga jawaabaan oo waxa way riwaayada kala sariix ah waxa ku jiro wama adri wa ana rasuulullah ma yuf'alu bihi ayaa ku jirta weeyaan يعني بي ما ماشي روايه بي اي كدغتي روايه كلا بي بي قريسه يعني ما اوغي انا رسولك الهي احتا عثمان بن مدعون waxa lagu sameyn doona ma ogi qiyaamaha marka warku waa cad yahay Soomaaliya macnaheedu marka aayadii iyo xadiidkii iskama hor imaanaya riwaayada dambe markii la qabto sida darteed bay mufassiriintu waxay leeyihiin riwaayadan dambe oo wama ma adri wa ana rasuulullaahi ma yuf'alu bihi leeyraano ashbahu an yakuna huwa al-mahfuz riwaayada mahfuzka ah ayada weeyaan waa riwaaya mahfuuda baa leeyraahdaa waxaana tusinayo inay sidaa tahay riwaayada xadiidka laftiisii hore aan waxa ku jiray hadalku iska soo ikhtisaarinaa xadiidkii waxa ku jiray wa ahzanani dalika arintaas markuu nabigu yiri waa imru galisay baa ku jirtay weeyaan marka laakiin yaani waxa weeyaan riwaayadaas si cadeynaysa weeyaan marka sidaa darteed waxaan ku fasiraynaa yaani in la yiraahdo ma yufcalu bihi daas in loo daayo si aayada iyo xadiidkaas nuskiisa isku waafaqaan iskama hor imaanayaan diinta iskama yaani maarta xadiidka aayaduba kuwa iska hor imaanaya ma aha ولذلك markuu ibn kathir rahimahullahu xadiidkaas marka uu ka waramay aayada wuxuu leeyahay wa fi hada wa amthalihi dalalatu ala annahu la yuqta'u li mu'ayyan bil janna illa alladhina nassa ash-shari'u ala ta'yinihi kal 'asharati al-mubashirin bil jannati wa ghayrihim aayadaas xadiidka waxaan ka qaadanaynaa inaanan يعني أي دليل يتصال عد وحتصيو دليل عد باكسوغن إنانا نقف لبيه كريم هبل يعني إنا لو غمر خاتكعي كريم هبل وأهل الجنة أدوك جيوه ما به كرت محايا العبرة بعواقب الأمور maxay ku dambayn doona qofkan adimiya garanay hada maanta aragto qof cibaado badan safkooda ku jiro ahlu khayra salaadaha ugu xoreeyo soom badan taaca badan waa ahlu jannaha isku dhihin sababta ma ogid wuxuu ku dambayn doona bari inuu aakhirkii ka boodaa dhici karto oo cagsigeed uu la yimaado baa dhici karaysa weeye sidaa darteed hebel waa ahlu janno lama yiraahdo hebel waa shahiid sida hadda caalamka ay ay maaragtay iska iska socoto niman dimuqraadiyad u dagaalamayo masar oo kale hadda wixii ka socdo waa u jeedeen nimana waxay ku leeyeen kuwii ku dhintay mudaharaadka waa shuhado shahiid hadaa tiraahdo macnaheedu maxaa weeye waa ahlu janna waa soomaa janna uga markhaati kacdo dimuqraadiyad loo loo dagaalamo ma janna lagu helaa maxaa isbedel hadda masar xusn mubaarak waa ka tegey kan hadda kuwa hadda joogaahi wax isbeddeloo diin ilaahay oo lagu dhaqo oo taxkiimu sharci ilaahi iyo miyaa la hayaa waa ayadii waa nafs shay saraakiishii laftoodii baa wada haysato oo isagu ka mid ahaa waxaa igu maqaalo ah anigu ma joogin masaajkan street oo masjid abubakar baa laga qunuuday dhah maalmihii dagaalada ka socdeen tunis iyo iyo maxaa la yidhaahdaa masar markaasay leeyihiin allahuma ansur ilmujaahidiina fii tunis wa masra ilaah u gargaaray leeyihiin ninbaa ka qunuuda yidhahdeen yani khariib wa markaas dadkiina aamiin u leeyihiin waa dad muslimiinoo islaynayo fitno ku dirirayo xagee yani joogaa waxa la leeyahay allahuma ansur fulaan iyo fulaan u gargaaray leeyihiin tan kale waxaa hadda soomaaliya ka socda oo kale oo la leeyahay haddii al-shabaab uu wax ka dhinto intaasaa naga shihiiday ku leeyihiin jannada uga markhaati kacaya haddii uu maaragtay suufiyada hadda meelaha gada iyo ku dagaalamaya iyo gobollada dhexe intaasaa naga shahiiday leeyihiin ayaguna kuwa dowladda sheeganaya waxay leeyihin intaasaa naga shahiiday oo hadda shuhado isdilaysa ya arkay oo islaynayso ayaga islaynaya shuhado waa qariib waay marka diinka nin walbaba wuxuu rabaa jeefkiisa inta kala soo baxo sou rabo inuu u maamusho diinka u maamushou rabaa wey marka lama ogola qofna inaadan qof nool aadan shahaado u qirin aadan maaragtay janno uga markhaati kacda diinka ka mid ma aha maxaa yeelay nabiyulaahi muxamed umulcalaa alansaariya buu ku radiyoo yidhi wamaa yudriika ana allaha akramahu yacni maxaa ku ogaysay inuu ilaahay karaameeyey marka arrimahaasoo kale waa khatar weeye in layska ilaaliya baa la rabaa nebiyulaahi moxamed oo rasuul ilaahaya wuxuu leeyahay wa innii la arjuu lahu lkhayra qofka markaad wax u leedahay waxaad tidhahdaa khayr baan u rajaynayaa dheh khayran u rajaynaya laakiin waa shahiid hadhiin maxaa yeele waa waxaad u markhaati kacaysaa inuu ahlu jannayaad ka markhaati kacaysaa shahaada zuur waa marka waa been aad markhaati kacday noqoni weeyaan wamaa adri anigu ma ogi maa yufcalu waxa la falaya bii aniga adduunka laygu samaynayo walaa bikum idinka laydinku samaynayo anigu warkama hayo wey ma makaa layga saari doonaa ma la idili doonaa idinka ma dhagxaan baa laydinku dili doonaa ma dhulkaa laydinla goyn doonaa warkama hayo wey in attabicu maa attabicu anigu raaci maayo ilaa maa shay mooye yuuxaa ilaya aniga la iisoo waxyoodo ka unbaan raaci wax kaloo aan raacaya ma jiro an wax ma bilowdo min cindi nafsi kama bilowdee mutabicaan ahay wixii la ii waxyoodo unbaan dabagalaa wey wamaa ana aniguna ma ihi ilaa nadiirun mid digaaya mooye oo mubiinun digitaankiisuna ou cad yahay mooye wax kale ma ihi axad kale ma ihi nadaaradayda inaan cadaabka idinkaga digo haddaad qaadataan idinkaa ku guulaysanaysaan haddaad diiddaanna digitaankayga idinkaa ku khasaaraysaan weya marka aniga shaqadaydu waa taa weya قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم قل وحتر النبي الله محمد أرأيتم بل إيه والرمى إن كان هدوه قرآن كان أدبيني نيسان من عند الله ألا حقي أو يعني هدو كيم قرآن كان ليبه نو محمد بين أبو رتي من عند الله ألا أكتيسا مد كيم هدي أو يهي oo wakafartum aad gaalowdaan bihi asaga aad diiddaan inaad raacdaan wa shahida haddana oo markhaati kaco shaahidun mid markhaati kaco oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka midana calaa milihi ay calaa haada alqur'aani qur'aankan laftiisa oo ku markhaati kaco qur-aankan laftiisa oo ku markhaati kaco ma ahan calaa milihida qur'aankan oo kale mid lamid ahoo kale inuu ku markhaati kaco looma jeedo calaa milihi qur'aankan laftiisa oo ku markhaati kaco oo markuu ku markhaati kacana fa aamana uu rumeeyo wastakbartum idinkiina aad diideen kii reer bani israa'iil baa rumeeyey qur'aankii buu rumeeyey idinkana waa diideen yacni xaalkiina see buu noqonayaa weya ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alaalimiina dadka daalimiinta ah oo mushrikiinta kufaarta ih ilaahay subxaanahu watacaala ma hanuuninaayo marka qul ara'aytum in kaana min cindi illaahi in kaanada intaas oo maaragtay shardiyada ihi waxaa la yidhaha jawaabu shardigeedu waa maxduuf wey waa go'an yahay waa go'an yahay oo markaa wuxuu noqoni qul waxaa tidhaa nabiyulaahi muxamadow ara'aytum bal ii warrama in kaana haddii uu yahay qur'aankii min cindi illaahi alla agtiisa mid ka ahaaday haddii uu yahay oo xag rabbi uu ka soo dego sixirna uusan ahayn kahaano uusan ahayn nebi maxamed uusan been abuuranin وكفرتم به إذن كان أتكو قالوا ذا بل إيقا والرمى يعني وحوي ومرك أد بينسان فأنتم ضلال ظالمون أدو يروك له soo ma noqonaysaa markaasi kuwa baadiyoobay oo dhumay oo dhaalimiina soo ma noqonaysaan weyaan jawaabta marka jawaabu shardiga sidaasaan ka dhigayna dalaalkaasaan ku tilmaamayna in jawaabu shardiga dalaal inay dad baadiyeysan yihiin dhaalimiinna yihiin laga dhigaahi waxaa u markhaati kacayo aayadda fii suurati fusilat ku jirto وان سو مرني الله او ليهي قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد يعني mar hadaa quraanki xaq alla uu ka yimi dabadeetana aad ku kufriseen yaa ka baadinimo badan oo ka dhumid badan dadkaas khilaafka fog ku sugan xaq khilaafay cidna kama baadi badna weeyaan ayagaas cidna kama baadi badna وشهد شاهد من بني إسرائيل شاهد كان محال لو جيدا وري بني إسرائيل كمدا محال لو جيدا شاهد كوحي إليه المفسرين تو قار وحي إليه نبي الله موسى لو جيدا ونبي موسى دو جوغ الأقراك وكما خاتك إلها محايا إلي حل شحال مصدري وحكسوا ولقاتين بإليه قار مفسرين تو وحي إليه وحي لو جيدا عبد الله بن السلام oo reer bani israa'iil kamid aha ayaa loo jeedaa oo quraanka yaani asxaabtii nabiga kamid ahaa oo nabiga rumeeyay laakiin abdullah ibn salaam in lagu fasiro waa yaani hadal sax ma aha maxaa yeelay abdullah ibn salaam madiino ku soo islaama markii la tagay aayaduna waa aayad makiya waay quraanka maka ku soo degay buu kamid yahay qabla islaami abdullah ibn salaam intuuna abdullah ibn salaam soo islaamin ka hor bay aayadani soo degtay marka waxay leeyihiin mufasiriintu shaahidku waxa weeye waa rajul nin oo min bani israa'iil kamida oo quraankan asagoo maka jooga ka marxaati kacay midku kow doona ha noqdo saasa marka macnaheedu u deysanayo marka wa shahida shaahidun min bani israa'iil ala mithlihi maxaa loo jeedaa marka ala mithlihi ala mithlihi macnaheedu ma ahan baanari quraankan oo kale يعني لو ما جيدو قران كان مد لميده oo kale ku marxaati kacay macnaheedu ma loo ma jeedo laakiin waxa loo jeedaa wuxuu ku marxaati kacay quraankan laftiisa inuu xaq yahay oo xaq rabbi ka soo degay nafsad ahaantiisa ku marxaati kacaya sidaas loo jeedaa marka waxay dhahaan mufasiriintu ay leeyihiin itlaaqul mithli ala dhati nafsiha mithliga in qofka ahadka daatadii lafteeda loo jeedaahi waa usluub carabi ah oo macruuf la yaqaan weeye sida aad u tiraahdo kale midna nin baa wax nin weyn oo maartay qiimada baa wax un ka dhacayaan markaas waxa leedahay mithluka la yafcalu hada macnaheedu maaha adoo kala saas sameeyo maaha adoo kale midluka la yafcalu hada marka tiraahdo bimaana waxa loo jeedaa la yanbaghi laka an taf'alahu suuragal kuma ah inaad samayso adiga munaasab kuma aha waxa soo kale inaad samaysid weeyaan quraanka noocaas oo kale wuu ku badan yahay midliga oo daatada lafteeda loo jeedo waa ay ku badan tahay yaani itlaaqul mithli in daatada nafsadeeda lagu magacaabo fi suurati al-an'am Allah wuxuu leeyahay aw man kana maytan fa فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كمن مثله مركا وامحي كمن هو نفسه كمن هو نفسه في الظلمات qof isaga naftiisa mugdi ku dhex jiro wey ee asagoo kale ma aha isagoo kale looma jeedo isaga naftiisa ayaa mugdiyaal ku dhex jiro wey في سورة البقرة والله ليه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا مركب حلو جيدا فإن آمنوا بما آمنتم به وي. بمثل ما آمنتم مثل ذاسي بما آمنتم به وحي إذنك الرميسان هذين الرميان فقد اكتدوا بلو جيدا مركا يعني سداسا لو جيداي لو مجيد الشيء شيئا أرنقم قرآنك وحرنقمه أيو كما خاتك عيماء هويا قل وحاتر النبي الله محمد أرأيتم بل إيه والرمى إن كان هدي أو يهي قرآنك من عند الله ألا أكتسعك أهاضي oo nabi maxamed oo san abuuranin alla xaqiisa uu ka yimi wa kafartum aad gaalowdeen bihi quraanka idinkana aad ku gaalowdeen isla markaasna washahida shaahidun washahida uu markhaati kacay shaahidun mid markhaati kaco oo min bani israa'iil reer bani israa'iil ka tirsan calaa milihi qur'aanka naftiisa uu ku markhaati kacay oo markuu ku markhaati kaco fa aamana qur'aankii rumeeyey kii reer bani israa'iil qur'aankii laftiisiibuu rumeeyey wuxuu gartay inuu munazalun min cindi illaahi yahay wastakbartum idinkana aad isweynaydeeno xaqi iska weynaysiiseen weyaan inaad iska sarmariseen yani maaragtay yani ay dhacdo weya isagiina waa rumeeyey idinkiina xaqii waa diideen wamaca annahu nin reer bani israa'iila uu yahay idinkii carabta ahaana oo nabiyulaahi maxamed idinka soo dhex dirayna aad beeniseen weyaan mar hadday sidaa tahay ina allaha alleh laa yahdii ma hanuuniyo alqawma alaalimiina dadka daalimiinta ah ee xaqa diido shirkiga la yimaado ilaahay subxaanau wa tacaala ma hanuuninaayo waa mushrikiintaasoo kale oo xaqa cinaad u diido markay ogaadaan dabadeed ilaahay subxaana wa tacaala marna ma hanuuninaayo weyaan hada bilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina mxamed